galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab jimco ah siddeed iyo tobanka jannaha ee sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka idaacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiiy tobankii sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somali dot com efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar ayaad sidoo kale naga dhagaysanaysaan idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheikh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno weerarkii dhowaan al-shabaab ay ku qaaday hotel ku yaala magaalada nairobi nimanka sirdoonkiisa inay laba jibbaaraan nimankan wax baabi'iya inay la socodkooda wixii ay kordhiyaan oo sirdoonkooda ay laba jibbaaraan baan doonahayaa waxaan waxaa waxaa dabada ku xiloodan ideology weeyaan qof waa dili kartaa laba ruux waa dili kartaa kooxna waa dili kartaa laakiin ideology inaad dishi muddo badan bay qaadanaysaa arrinta wacdi bisminahay qancin waayo dadkaas la qanciyo aroortana loo sheego loona sheego hababka ay dadka ay ku qataan iyo meelaha ay mariyaana loo sheego taas unbaa looga fakan karaan malaynaya waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan soomaalida ku nool xaafadda islii ah magaalada nairobi oo maanta sameeyey isku soo bax ay uga soo horjeedaan weerarkii nairobi amnesty international oo ceeb ku tilmaantay go'aan ka dhan ah muhaajiriinta oo ay qaateen qaar badan oo ka mid ah dalalka yurub barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa dhegaystayaal marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka wararka ka imanaya gobolka baay ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xoogan ku dhex maray ciidamo ethoobiyan ah iyo maleeshiyada ururka al-shabaab dagaalka waxa uu ka dhacay meel ku dhow tuulada dainonai oo u dhexaysa baydhabo iyo degmada buurhakaba kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay wadada u galeen kolonyo ciidamada etoobiya ah oo kusii jeeday dhinaca baydhabo qaar ka mida dadka deegaanka oo ay v o eedu la hadashay ayaa sheegeen dhimasho iyo dhaawacba uu jiro islamarkaana ay arkeen ugu yaraan laba gaadiida oo gubanaysa madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa la sheegay in uu ku amray qareenkiisa inuu aqalka koongareeska uga been sheego dadaallo uu doonayey in daar loogu magac daray trump tower uu ka dhiso magaalada moscow warbaahinta basvid news ayaa sheegtay in warkan ay kasoo xigatay laba sarkaal oo ka tirsan hay-adaha sharci fulinta maraykanka eelowareedyadan ayaa sheegay in qareenkii hore ee trump michael cowen uu u sheegay robert muller oo ah baaraha faragelinta ruushka in madaxweynaha uu ku amray inuu koongareeska uga been sheego la macaamilkiisa ruushka basvid news waxa ay sidoo kale sheegtay in ilwareedyada ay warkan ka soo xigatay ay ku lug leeyihiin baaritaan lagu hayo arrintan sida ay sheegtay warbaahintan trump iyo labadiisa caruur ivanka iyo donald junior ayaa markasta faahfaahin ku saabsan mashruuca dhismaha trump tower ee mosco ka heli jiray cowen oo madax ay uga dhigeen mashruucaasi xilliga cowen uu trump uga warbixinayay wadaxaajoojyada uula lahaa ruushka ee ku saabsan dhismaha daartan ayaa trump waxa uu ku mashquulsanaa ololihiisa doorashada isagoo oo beenin jiray inuu wax xidhiir ganacsi ah la lahaa ruushka xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira aqalka wakiilada maraykanka ayaa sheegay in arrintan ay tahay dembi weyn islamarkaana ay samayn doonaan baaritaan ay uga gungaarayaan xaqiiqdeeda
kabixitaanka ciidamada maraykanka ee syriya ayaa laga yaabaa inay keento dhibaatooyin qoto dheer sidoo kalena ay khatar gelin karto danaha ammaanka ee maraykanka sida ay sheegayaan dadka ka faallooda arrimahaasi mark cats oo ah qabiir arrimaha ruushka iyo bariga dhexe ah waxna ka dhiga jaamacadda george mason university ee gobolkan virginia ayaa sheegay dhibaatadu in ay tahay in aysan mararka qaar meelaha ay ku lug leeyihiin maraykanka aysan arrimuhu soo hagaagin sidoo kalena mararka qaar haddii aysan lug ku lahayn aysan wax isbedelin madaxweyne donald trump ayaa kaga yaabsaday saaxiibadiisa la ologa ah ee bariga dhexe go-aanka uu gaaray bishii disembar ee sanadkii hore kaasoo ku saabsanaa in laba kun oo askari oo maraykan ah oo ku sugan syriya ay kasoo saari doonaan trump ayaa ku sabeeyey kasoo bixitaanka ciidamada maraykanka ee syriya in la jebiyey isis oo laga adkaaday jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa maanta ku gacan seersay baaqii midooda afrika uu ku doonayey in ay hakiso ku dhawaaqista natiijada rasmiga ee doorashadii madaxweyne ee bishii tagtay ka dhacday dalkaasi iyadoo oo sheegtay in maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi ay madax bannaan tahay afhayeen u hadlay dowladda ayaa sheegay in maxkamadda dastuuriga ah ay ka madax bannaan tahay dowladda iyo midowda afrika labadaba islamarkaana aysan ahayn shaqada dowladda ama midowda afrika inay u sheegaan maxkamadda wixii ay samayn lahayd maxkamadda ayaa la filayaa in maanta ay ku dhawaaqdo go-aankeeda ku aadan codsi uu musharaxa kaalinta labaad gale ee martin fayulu ku dalbaday in codka dib loo tiriyo isagoo uu tuhmaya in lagu shubtay guddiga midooda afrika ayaa bayaan uu soo saaray khamiistii kaga codsaday dowladda dalkaasi inay joojiso ku dhawaaqisa natiijada kama dambaysta ah ayaga oo tuhmaya shakiyo badan oo ku hareeraysan codbixinta guddiga doorashadaha ayaa horey u sheegay in felix shisekedi uu ku guulaystay doorashada hase yeeshee fayulu ayaa taasi ka hor yimid una dacwooday maxkamadda sare isaga oo sheegay in shisekedi uu heshiis la galay madaxweynaha talada ka degaya ee joseph kabila isbahaysiga mucaaradka ee fayulu uu hogaamiyo ayaa sheegay maanta in uu helay lixdan iyo kow boqolkiiba codod kala tiriyey ayaga oo soo xiganaya natiijada ee shaacisay kiniisadda katoliga ee dalkaasi intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida halkaas aad kala socoteen waa laantaaf soomaaliga ee v o a ra-iisul wasaaraha britain theresa may ayaa wajahaysa marxalad aad u adag kadib markii ay baarlamanku diideen qorshaheedii ka bixitaanka britain ee midooda yurub toddobaatan cisho ayaa ka hartay wakhtiga la qorsheeyey in britain ay ka baxdo midooda yurub waxaana ay u muuqataa inaanay weli lahayn qorshe dhab ah oo britain ay uga baxdo midooda yurub oo heshiis lagu yahay falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegeysa xaaladda britain iyo midooda yurub britain ayaan hubin halka uu ku dambayn doono qorshaheeda ku aadanka bixitaanka midooda yurub ra-iisul wasaare teresa may ayaa ka badbaaday codka kalsoonida oo loo qaaday kadib markii uu guuldareysto qorshihii ay dowladeedu baarlamanka hor keentay ee horseedaya in britain ay ka baxda midooda yurub ra-iisul wasaare may oo hadlaysay kadib markii ay sagaal iyo toban cod ku badbaaday in ay xilka ku weydo ayaa sheegtay aqalka baarlamanku waxay kalsoonidooda siiyeen dowladdan waxaan u taaganahay diyaarna u ahay inaan qof walba oo xubin kaha aqalkan aan la shaqeeyo si aynu u fulinno qorshaha kabixitaanka britain ee midooda yurub saddex wasiir oo ahaa wasiiradii qorshaha brexit-ka loo yaqaano iyo kow iyo toban xubnood oo kale oo ka mid ahaa dowladda may ayaa iscasilay kadib marka ay siyaasadoodu kala duwanaatay golaha wasiirada ee may ayaa hadda taagan quus waxaana dowladda awoodeedii oo dhan ay hadda u weecisay qorshaha brexit-ka loo yaqaano britain ayaa waxaa saameyn ku yeeshay ismarwaaga ku aadan brexit-ka gaar ahaana dhinaca dhaqaalaha maxamed axmed cali ayaa ka waramaya waxyaabaha lafdhabarka u ah kabixitaanka britain ee midooda yurub ee hadda la isku haysto bacmasariga wax allaale wixii economigaha warshadihii ee kuwan mogtahay u footeeyey barigii hore waxaa la yidhahaa mogta de yorkshire dashires baa the pure english ayay ahayn qoodii berigii hore yii waa ka baxayna beenna waa loo sheegay oo boris johnson iyo nin la yidhaha nigel farage iyo waxaanaan garanayn baa loo sheegay dadka marka waxay moodeen wadankan walaga qaade yaa naga qaade romanianka imanaya booliska oo reer way buuxaan syrianka imka soo gelaya waxay ku leeyin wadankayga waa nalaga qaadaya haddana wadankan ingiriiska haddii dadkaa la waayo maqaaxiyaha hodelada beeraha wax laga soo gooyo kuwa dhulka xaaqa kuwa wax ororiya waxba waa ii siridan robert fox waa wariye wax ku qora wargeyska evening standard ee kasoo baxa magaalada london waxa uu ka waramayaa waxa ay la micno tahay diidmada baarlamanka britain ee qorshaha kabixitaanka britain ee midooda yurub ay ra-iisul wasaare may wajahayso
waxa ay ka dhigan tahay wax walba waa ay istaageen sababtoo ah ra-iisul wasaaruhu kama garaabayso in qorshaheedii la diiday ma doonayso inay isbeddesho meesha ay wax ka qalloocan yihiin waxa weeye inaysan doonayn inay la kulanto hogaamiyaha mucaaradka jeremy corbin oo hogaamiya xisbiga shaqaalaha xataa iskuma raacsana labadoodu waxyaabihii aasaaska u noqon lahaa heshiis ay gaadhaan marka xilligan iyo maalmaha soo socdaba wax walba waa ay xayiran yihiin So at, at the moment and for the next few days, we're going to have uh, total paralysis.
su-aasha ugu weyn ee hareynaysa ra-iisul wasaare may ayaa ah tallaabada xigta ee ay qaadayso kadib diidmada baarlamanka waxaana su-aashaasi aan weydiiyey maxamed axmed cali oo ah qoraa degan magaalada london markaa ingiriiska arrinta aada bay u adag tahay dood badan baa jirta laba wiil kadib bishii sagaal iyo labaatankeeda january ayaa dib mar labaad sbod loo qaadayaa marka arrimuhu saa ma uma fiicna hadda boundki wuu dhacay shalet wuxu maraya one pound two nine dollarka iqtisaadka waddankaa dhacay dad badan baa ka baxay ma fiicna xaaladeeda ra-iisul wasaare may oo hadda u cadilan xal deg dega ayaa la filayaa inay toddobaadka dambe keento qorshe labaad iyadoo wakhtigana uu kasii dhammaanayo haddaba muxuu yahay waxaa laga sugayay inay keento ra-iisul wasaare may mar kale waa kan robert fox well she's saying that she can't do anything we voted to do it and it will happen if enough members of parliament deputies get together they can stop it there's still plenty of time they can say that they can put everything on hold
waxay iyadu leedahay anigu waxba kama qaban karo waynu u codaynay waana inay hirgashaan haddii tiro ku filan oo xubnaha baarlamaanka ah ay isbahaystaan way joojin karaan weli wakhti badan ayaa harhsan waxay odhan karaan wax kasta waan joojinay waa in wax walba waanwaan iyo heshiis dib looga galaa xataa waa in dadweynaha cod laga qaadaa waxaa la yaab leh waxa weeye in hogaamiyaasha baarlamaanku ay ku guuldaraysteen wixii fanka siyaasaddu ay nafaraysay oo ahayd inay is-afgarad gaadhaan inay si uun wax u maamulaan laakiin hadda heshiis ma gaadhi karaan waxba meel islama dhigi karaan ma wada hadli karaan sidaasi darteed dowlad ahaan iyo wakiillo ahaanba wax rajo ah ima muuqato
toddobaadka dambe ayaa la arki doonaa qorshaha kale ee ra-iisul wasaare may ay keento baarlamanka si britain ay uga baxdo midooda yurub iyo haddii ay awooddo inay mar kala qanciso baarlamanka dalkaasi falastiin axmed iimaan ayay ahayd oo warbixin nooga diyaarisay kabixitaanka britain ee midooda yurub iyo caqabadaha ku horgudboon
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic siddeed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow
jimco wanaagsan galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan soomaalida ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi ayaa maanta waxay halkaasi ka sameeyeen banaanbax ay uga soo horjeedaan weerarkii dabley hubaysan ay talaadadii lasoo dhaafay ku qaadeen dhismaha dusit d two hotel ee xaafadda westland ee nairobi soomaalida xaafadaasi ku dhaqan ayaa maalmihii lasoo dhaafo oo dhan walaac ka qabay jawaabta hay-adaha ammaanka ee kenya ka bixin doonaan weerarkaasi oo uu sheegtay ururka al-shabaab gaar ahaana in ciidamadu ay soo bartilmaameydsadaan isli wariyaha v o eda qatar maxamuud xareed ayaa tegay dibadbixii maanta warbixintan ayuuna nooga soo diray dibadbaxani oo looga soo horjeeday islamarkaana lagu cambaareynayay weerarkii khasaaraha kala duwan dhaliyey ee talaadadii lasoo dhaafay ay kooxda al-shabaab ku qaadeen hoteelka duusid ee magaalada nairobi ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ganacsatada culamo udiinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi guud ahaan dhaqdhaqaaqa suuqa ganacsiga islii ayaa maanta la xidhay waxaana bulshada soomaaliyeed ee islii ay sheegeen in arrintani ay uga gol leeyihiin sidii ay u garab istaagi lahaayeen bulshada kale ee wadanka kenya oo iyagu weli ku jira xaalad baroordiiq ah guud ahaan ganacsatada iyo dadkii kala duwan ah ee ka hadlay dibadbaxan ayaa si isku mida u muujiyey dareenkooda ku aadan sida ay uga xun yihiin weerarka ay kooxda al-shabaab ku qaaday magaalada nairobi xildhibaanka laga soo doorto degmada kamakunje yuusuf xasan cabdi oo dadka dibadbaxayaasha dhigayay kula hadlay xaafadda islii ayaa tacsi u u diray dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay weerarka kadib waxa uu sheegay in argagixisadu ay mar uun ka adkaan doonaan
walaalayaal maanta waxaan halkan isugu nimid oon u soo baxnay inaan garab istaagno walaalaheenna reer kiinya oo aan cambaarayno duulimaadkii xaqdarrada ahaa ee nimanka argagixisada ahee al-shabaab ay sheegteen dadkii ku dhaawacmayna waxaanu ilaahay uga baraynaa si degdega inuu u caafiyo waxaa kaletoon aad u cambaaraynaynaa nimanka argagixisada ee bini'aadanka aan waxban geysanayn dembiga gelin si xaqdarra ah ku dilay waan cambaaraynaynaa nagama tirsana nimankaasi magaceenna kuma hadlayaan nooma hadlayaan waanan ka adkaan doonaa ilaahay darrada ay soomaaliya iyo soomaalida soomaaliya gudaheedana ka wadaan halkana ay ka wadaan waan ka adkaynaynaa insha allah soo argagixisada kama adkaan doono soo ma garab taagnaan karno dadka nabadda iyo wanaagga jecel waad mahadsan tihiin
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cumar axmed waxaan ahay xogayaha isli business district association maanta saaka subaxii suuqaqa waanu xidhannay laga bilaabo saddex saacoo subaxnimo ilaa siddeed saac suuqaqa way xidhnaanayaan waxaana ku xidhnaanayaan inaannu barordiiq u samayno dadkii ku geeriyooday weerarkii xumaa ee ka dhacay riverside dadka badan ee kenyaankii ku dhinteen waxaa ku dhintay dad shacab annaganaga mid oo shacab soomaaliyeedba u horreeyay dadka ku dhintay bay ahaayeen annagoo u wada tacsiinayna dhammaan shacabkana kuwii ahaa iyo kuwii kale ee kenyaanka ahaaba ayaanu maanta waxaanu go'aansan inaannu suuqa xidhno ganacsiga guudba aan xirno dowladda kenya ayaa weli baaritaan xooggan ku wada maleeshiyaadkii ka dambeeyey weerarkii hoteelka duusid waxaana jira dad gaaraya ilaa toban ruux oo loo soo qabqabtay inay xiriir la leeyihiin raggii weerarka ka dambeeyey soomaalida ku dhaqan xaafadda isliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay aada u hadalhayay waxaa xigi doona weerarkii hoteelka duusid kadib waxaana walaaca ugu badan ee soomaalida isliya ay qabaan ah in ciidamada ammaanku ay howlgallo ka sameeyaan xaafadda isli ee magaalada nairobi khadar maxamuud xareed v o a nairobi aad ayuu mahadsanyahay khadar dhegeystayaal markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan idinla socodsiinayo anigoo ah maxamed colaad xasan maalintii talaadada ee aan soo dhaafnay rag hubaysan oo qaraxyo adeegsanaya ayaa weerar ku qaaday dhismaha dusid d oo ka kooban hoteel iyo xafiisyo kuna yaalla xaafadda westland ee magaalada nairobi dalka kenya weerarka oo qaatay saacado ayaa ciidamada ammaankaee kenya ay soo afjareen aroortii arbacada madaxweynaha kenya uhuru kenyaata ayaa xaqiijiyey in afariyo toban qof ay ku dhinteen weerarka wuxuuna wacad ku maray in dowladdiisu ay baacsan doonto wuxuu ugu yeedhay argagixisada dhulka kenya inkastoo madaxweynaha kenya uu sheegay in afariyo toban qof ay ku dhimatay weerarka maalin kadib weerarka waxaa warbaahinta kenya ay baahisay in tiradu ay gaartay kow iyo labaatan qof oo ay ku jiraan shantii qof ee weerarka geystay hay-adda laanqaarta cas ee kenya ayaa sheegtay in daraasin qof oo raq iyo ruux lagu la'aa weerarka markii dambe xogtooda la helay ururka al-shabaab ayaa sheegtay in weerarkaasi uu jawaab u ahaa go'aankii madaxweyne donald trump madaxweynaha maraykanka uu magaalada qudus ugu aqoonsaday inay tahay caasimadda israa'el dowladda maraykanka ayaa sheegtay in dadka dhintay uu ku jiray ganacsade u dhashay maraykanka oo kow iyo afartan sanno jir ah oo lagu magacaabo jason sbindler oo isagu ka badbaaday weerarkii argagixiso ee kow iyo tobankii sebteembar ee new york ka dhacay xafiiska arrimaha dibadda ee u k ayaa isna sheegay in luke borter oo u dhashay britain sidoo kalena haystay dhalashada koonfur afrika uu weerarkaasi ku dhintay muwaadin kale oo british ahna lagu dhaawacay ciidamada ammaanka ee kenya ayaa sagaal qof u soo qabtay weerarkan uhuro kenyaata iyo hogaamiyaha ugu sarreeya mucaaradka ayaa digniino culus oo ku wajahan argagixisadii weerarkan geysatay soo saaray isagoo la hadlayay dadka kenya saacado kadib weerarka ayuu madaxweynaha kenya uhuro kenyaata yidhi
dadaallo xooggan oo dhinacyo badan leh oo dhinaca ammaanka ayaa socda si loo ogaado loo cabsi geliyo looga hortago loogana adkaado argagixisada ka howlgasha kenya sidoo kale waxaannu ku jirraa heegan buuxa oo aan ku soo jiri doonno waxaan u xaqiijinayaa muwaadin kasta oo kenyaana iyo dadka ajnabiga ah ee kenya booqashada iyo dalxiiska ku yimaada in kenya ay ammaan tahay oo aad ku nabadgelaysaan haddaba weeraradii al-shabaab ee kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka kenya maxaa soo celceliya dowladda kenya ma qaadatay tallaabooyinkii ku habboonaa ee looga hortegi lahaa su'aalaha iyo kuwo kale ayaan ku falanqaynaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka ka qaybgelaya brofesor cabdiwaab xaaji cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo cabdisalaam aadan oo isna ka faallooda arrimaha kenya labaduba qadka teleefanka ee nairobi ayay ku jiraan magaalada gaarisa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan nagala qaybgelaya cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo loo yaqaano cabdiraxmaan cayuun oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka waqooyi bari kenya ku soo dhowaada dhammaantiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka cabdiraxmaan cayuun aan ku hormaro cabdiraxmaan bal waxaad nooga warantaa aragtidaada ku aadan waxa ay uga dhigan tahay amniga kenya qaraxii dhacay wallaahi waad mahadsantihiin bahda v o a somali services walaal arrintii talaadadan dhacday ka dhacday nairobi maqaayada duset two waa arrin waxa weya horta arrin hadda dhowr sano dhowr sano laga naftay ba ahayd laakiin hadda haddana haddana nasoo booqotay arrinta waxaan u arkaa waxa weyn ammaanka kenya inay wax inay maaragtay si si bahasan ay usoo ay usa u saameynayso saan qiyaasaya dabacsanaan baan meesha ka ya dabacsanaan baa ka muuqdaa hay-adaha amniga ee ko ka howlan ka hortaga argixisada in maaragtay in wax dabacsanaan kasoo gaartay aad bay noo saameynaysaa iyo murugadeeda magara saamaynta saamaynta usoo noqonaynaa cabdisalaan adiga sidee u aragtaa walaaba waa salaaman tahay adiga baada v o a iyo waxaan salaamaya dhamaan abdiraxmaan iyo professor iyo dhegeystayaasha meelwalba joogaan waxay ka dhigan tahay in khatarta argagixisadu weli ay taagan tahay aysan dhammaanin ayna ayna dhammaan doonin iyadoo ay tahay arrintaas khatar caalamka dhan ay ku hayso laakiin kenya gaar ahaan waxaan dhihi karraa waa u nugushahay maadaama aan nahay dad xuduud la-ah marka waxaan u malaynayaa waa waxaa umaynaya waxaa weye waa waa waa koolka ugu dambeeyey oo oo ayna siiyeen kooxaha argixisada oo ay leeyihiin waan joognaa wa wa waa mahadsan tahay brofesor cabdiwahaab baan siinaya cabdiwahaab arrintan ka dhacday kenya maxay uga dhigan tahay amniga dalka horta run ahantii waxaad moodaa in aan cashar badan laga barin waxyaabihii hore u dhacay laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo sideedii markii la qarxiyey safaaraddii baradda nairobi westgate paradise waxay qaraxyo badan baa dhacay oo shegxigiba ayaa dhacay marka waxaa mooda runta casharo badan inaan inaan inaan aada looga baranin midda ugu horeysa waxay ahayd in micnaha yani ciidanka ammaanka wada shaqeyn u yeesho in tayada ciidanka ammaanka kor loo qaado security forceka yani dadkaan weliba yani ururada weliba yani nimankaan ku ku maarata ku mashquulsan dadka caalanka argixisada in tayadooda micnaha yani capacitigooda kor loo qaaday ahayd midda kale waxa weeyaan inta badan dadka shicibkaan waa inay dowladooda shaqeyn la sameeyaan oo qofka shicibka ah uusan qarinin yani waxyaabaha micnaha dhow dhib ku keeni kara inuusan qancin inaysan micnaha yani aysan qarinin gaar ahaan dowladda waxaa kaloo sii dheer yani yani waxa weeyaan mujtamacyada la gacan bidixeeya sida yani soomaalida iyo boranta iyo maadka waqooyiga bari ku nool so yani waddanka kenya in macnaha dawladdu runtii ay xiriir saxa la yeelato oo macnaha waxa weeyaan waa meelaha inta badan ay kasoo galaan nimankan ay kasoo galaan weeyaan in marka shicibka iyo dawladdu ay wada shaqeyn rasmi ay sameeyaan waxyaabahaas oo idil waxay keenaysaa marka waxa weeyaan waxyaabaha maanta ciidanka runtii yani ka banaa weeyaan waxaa kaloo jira inta badan yani baaritaanada la sameeyo yani conclusion ma laha waxaad arkaysaa kasoo bila xilligii waa in la helaa dad waxaa mas-uulka ah oo maxkamad lagu saara ilaa waxa weye qaanuunka bay jibinayaan ummadda dadkii dadkii waxbadabsanay laynayaan cabdiraxmaan maxamed cabdulle bal adigu aragtidaada arrinta talaadada ka dhacday nairobi arrin aada u foolxun oo murugila bay ahayd runtii wakti dheer bay naga maqneed hadday haddayna soo booqatay hawsha arrinta waxaan u arkaa dabacsanaan dabacsanaan ah ka timid xagga hay-adaha hay-adaha amniga amniga xakameeya waddanka maxaa la walwal iyo murugooyin bay nagu abuurtay ma garat waa gartay marka maxay uga dhigan tahay kula tahay amniga dalka kenya wallahi amniga waxay waxay waxay waxay tilmaamaysaa amniga inuu weli si sidii la doonayo uusan fijignaan iyo sidii hay-adaha dawliga sidii laga rabay inay hawshooda aad hawshooda aan weli ufulin karin waddanka waxaa haabsaday musuqmaasuq musuqmaasuq baa haabsaday laakiin arrinta kale oo cusub hadda hadda hadda noo muuqata waxa weeyaan ragga cas ragga casho dhaweyd weerarka qaaday waa waa dad reer kenyaan ah waa dad u dhashay waddanka oo awal hore soomaali baa hawsha yaa u badnay laakiin hadda ama hadda waxay hadda dadki dadk dad waddankan ku dhashay yaa yaa howlaha fulinaya ma garat waa gartay cabdisalaan baa aan siinayaa cabdisalaan adigu sidee kula tahay weerarkan dhacay iyo aragtidaada ku aadan waxa ammaanka dalka kenya uu kaga dhigan yahay siduu sheegay rofesor cabdiwahaaba horta qaraxyada tan uguma horeyso oo kuwa fara badan ayaa ka hordaacay tii wasigita ha weynaato waana arrimo oo si joogto uga dhaca gobolka waqooyi bari ka dhaca gobolka cosmo ka dhaca tan marka waxay ka dhigan tahay in wadan ahaan istaraatiijiyada amniga la bedelo qaabka loo shaqeynayo la bedelo qaabka loo fikirayo la bedelo arrintana marka si hoos looga soo bilaabo si dadkan arrintan sameynayo stageka ugu horeeyay ay wax ku sameyn lahaynba lagu soo ogaado taasna waxay u baahan tahay in dowladda iyo shacabku wada shaqeyn ay leeyihiin waana canshar weyn oo wakti aada u culus ka dhacay oo loo baahan yahay in wax badan laga barto rofesor cabdiwahaab baan usoo noqonayaa cabdiwahaab cabdisamed waxaad ka faallootaa arrimaha bariga afrika kenyaad ku nooshahay waxaan dhacay oo dhan kenya ka dhacaya hadday noqon laheed weerarkii gaarisa ka dhacay jaamacadda ee boqol iyo kontonka qof ee ardada u badnaa ku dhinteen hadday noqon laheyd kii westgate ee labada kun saddex iyo tobankii waxaasoo dhan waad waad usoo joogtay lakiin waxaan rabaa inaan ogaado gobolkan waqooyi bari ee kenya weeraradan shabaabka ay ka geysanayaan joogtay ka yihiin habkala baaxadda ha kala weynaato ama tirada dadka u dhimanaya ha kala yaraadaano laakiin marar badan bay kusoo noqnoqdaan gobolka soomaalidu degan tahay marka nairobi oo kale oo caasimadii wax ka dhacaana sidan baa indhaha caalamka iyo meel kasta usoo jiidanaysaa ma moodaa in al-shabaab gobolka waxa ka socda waqooyi bari kenya ay ka wado haddii xoogga la saari lahaa aanay nairobi soo gaari lahayn horta run ahaantii waxa weeyaan inta badan yani weerarada noocan oo kale way soo noqnoqdeen hase ahaatee haddii ciidanka amniga qaranka ama ciidanka dawladdu wada shaqeyn ka dhexayn lahaa haddii shicibka ayagoo micnaa wada shaqeyn ka dhexayn lahaa haddii tayada waxba yani yani tababareed ee la siinaya ciidan kor loo qaadi lahaa haddii micnaha waxa weeyaan inta badan la samayn lahaa intelligence gathering la samayn lahaa waxaa waxyaaba badan baa laga hortegi lahaa laakiin waxayaan dara waxaan markay dhacaan inta badan waxa way ka dhacaan caasimaday ka dhacaan laakiin way ka dhacaan gaarisa way ka dhacaan wajeer way ka dhacaan tuulooyinka way ka dhacaan laakiin indhaha say usoo jiidato maaragtay magaalada nairobi tuulooyinkaas uma soo jiitaan laakiin waxyaaba waxyaaba dhaca maalin kasta weeyaan oo ciidanka qaar kamid ay ka hortagaan ay fashiliyaan qaarna micnaa aysan fashilin micnaha si si si si doonaya ay u dhacaan laakiin inta badan waxay dhibaatada kusoo noqonaysaa marka ummadda soomaalida kusoo noqonaysaa waxay ku tahay marka waxaa afka afka qal loo yaqaan dhab yani laba laba dhibaatay u keenaysaa dhib waxa weeyaan nimankii weerarka geysanayay dhib bay ku hayaan oo waxa weeyaan waa nimanka argagixisada runtii aan diinta lahayn micnaha waxa weeyaan nin midabka lahayn waxa weeyaan ay dhibaato dadka dhibaatay u geysanayaan dadka way dilayaan dhibka labaad waxa weeyaan dawladduna waxa waxay taagadgaraynaysaa inta badan soomaalida haddana yani maadaama al-shabaabka lagu tirinayo soomaalida lagu tirinayo marka waxaas oo dhan marka waxay keentay in shicibka soomaaliyeed ama shicibka waqooyi bari ku ku nool in micnaha laba dhibaata dhexdooda ay galaan maratay dhagax iyo maratay derbi dhexdooda inay galaan ayay marka keentay isku soo duduub marka dawladdu waxaa la gudboon inay la shaqeyso shicibka la shaqeyso waxaa la gudboon meelaha ay kasoo gelayaan dhinaca uganda kama soo gelayaan dhinaca tanzania kama soo gelayaan dhinaca soomaaliya kasoo gelayaan in laakiin dadka shicibka soomaaliyeed ay dawladda la shaqeeyaan dawladda ay shicibka la shaqeyso taa marka waa waxaa lagu yareyn karayaa weerarada dhacaya imankan sanado badan baa sanadahan hadda ugu dambeeyay inta badan waxa waaye may dhicin laakiin inta badan waxay ka dhacayeen meelaha xuduud ama laama ha noqoto ama boynik forest ha noqoto ama yani wajeer meelaha tuulooyinkooda ha noqdaan ama mandheelaha tuulooyinkooda ha noqdo meelahaas inta badan lagu sheegayay oo mada badana indhaha maartay miidiyaha iyo indhaha caalamka aysan aysan arkaynin wa wa gartay waxaa laga waxa waxa waxa weeyaan hadda waxay u xusbiteen marka waxa weeyaan layaab kale waxa weeyaan arrinta soomaali hadda maartay hadda hadda ma ahan arrin soomaali khaas ku ah ma ahan hadda afartan nin weerarka geystay laba kamida waxay kasoo jeedaan gobolka dhexe yani central province ay kasoo jeedaan kiambu iyo waxay kasoo jeedaan nyeri kasoo jeedaan mid waxaa kasoo jeedaa yani cielo kasoo jeeda mid kale soomaaliya waa yaalayaal leeyahay hadda marka waxaa dare waxaad dareemaysaa marka in dadkani hadda ay tababarayaan oo micnaha ay qalabaynayaan oo micnaha maskaxda ay ka bedelayaan dadka aan soomaalida hayn nolosha noocan kale ufulin ufulin karaya oo luqada luqada aysan dhibeynin yani waxa cuqdad badan aan laga qabin ama tuhun badan aan laga qabin yani waxa weeyaan taas marka waxay keentay marka inay si fudud marka yani usoo galaan magaalada nairobi oo marka qaraxyo uga sameeyaan dadka inta badan waxay iska eegayaan soomaaliya way iska eegayaan iska iska eegi jireen laakiin hadda businesskii ama yani ganacsiga soomaaliya kale kuma ekaan yani waxaa qaatay qabiilada kale ayaa qaatay oo ganacsiga wuxuu u weynaaday aad aad buu u weynaaday oo waxaa qaadanaya merodi waxaa kukuyda kaabada qaadanaysa luwa qaad waxa maanta ka haray ma laha alshabaab inta badan waa lagu wada jiraa marka taa marka waxay keentay marka ciidanka ammaanka iyo xakami waayaan waa gartay aad aada umahadsan tahay cabdisalaam baan siinaya cabdisalaam waxaad ka soo jeedaa gobolka waqooyi bari ee kenya gaar ahaan magaalada mandheera oo maaragtay xuduud la leh soomaaliya inta badanna meelaha al-shabaabka iyo weerarada ay ka geystaan ama ay kasoo gudbaan oo kenya kasoo galaan lagu tiriyo bal markaad maqashay qaraxa ka dhacay magaalada nairobi mar adoo isku xiraya sawirkii aad gobolka ka haysatay iyo waxa dhacay colaadow horta markii qaraxyada ay dhacaan meel waliba ay ka dhacaan oo waxay keeni ruuxa inuu dareen cabsi cabsi ay soo gasho una aada niyadiisa ay xumaato maalintii talaadada markii la dhahay qaraxa dhacay meel hotel ayaan fadhiyey waan qabeynayay run ahaantii qadadii waan cuni waayo cabsii soo gashay sababta waxaa weeye dhibkaas dhacay wuxuu saameynayaa dadka dhan oo kenya kuwii dadka ka dhaawacay ka dhaawacmay iyo kuwii soomaalida ku dhexdhintay ilaa naxariisto tan kale waxay keenaysaa cabsi ah cabsida kusoo gelaysa waxay tahay marka maxaa ku xigi doona maxaa dhici doona marka qarax ugu dhacay dadki waa dhinteen maxaa ku dhici doona laakiin sanadahan dambe markii qarax wax dhacaan inkastoo twenty thirteenki twenty thirteenki rasolka dowladdu aada u culusaa daraan dambe waxaad moodaa inay ka duwan tahay cabsi weyn ayay soo gashay qadadii waan cuni waayey biyaan cadday isla markii marka waan galgalay anoo dareemayo qaraxan dhacay dhibkuu geysan karo iyo wareerkuu geysan karo marka waa cabsi joogte oo ruuxa gobolka waaqoybula kasoo jeeda haysato isagoo dhankana ka cabsanaya qoladan argagarsada dhanki kalena nidaamka markiisa uu ka cabsanayo leeyahay maxaa maxaa igu dhici karo mandera masaan kusayba waxaa xuduud ay ku taallaa dhibaatooyin fara badan ayaa ka dhacay kasoo bilaawaya macalimiinta la laayay iyo iyo tacliimkii dagaal u dhacday iyo dowladda countiga oo shaqooyin fara badan ay qabsan qabsan waysay sababta amniga la xiriirto dad fara badan oo dadkaas oo manderaymaalaha cabsi ay ka qabaan agagaxsada uma waayeen xagga nidaamka dawliga naftiisii oo cabsi galay oo yani isgaabsi galay taas guud ahaan marka usoo marka waxay keenaysaa in ruuxa kenyaanka oo dhammaan iyo gaar ahaan anaka oo soomaalida cabsi badan inayna soo soo saarto taas oo keenaysa inaaka dhaqdhaqaaqeena u yaraado waa gartay ayuuni wajeer inkastoo ay kasoo yaro fog tahay mandheera haddana gobolkiibay ku taallaa iyadana meelaha laga dareemay dhibaatada shabaabka ku hayaan gobolkay ka mid tahay dareenka ah in qarax nairobi loo geystay iyo in weeraro meelo kale ka dhacaan waa sidee dareenka dadka gobolka alaad waad mahadsan tahay horta marka hore arrinta daraad arrinta talaadada ka dhacday nairobi ani horta si shaksi ahaanba ii saameysay labada wiil ku dhintay mid waxaan awow baan u ahay midka kalena adeer baan u ahay labada wiil oo ayakoo cunto qadaynayaan oo labada wiil oo hay hay-adda aadan smith u shaqayso cabdallah maxamed da sheekh maxamed daahir gabadan adeer u abaa dhashay awow baan waan ugu qumanahay yarka kalena faysal axmed rashid xaaj daahir adeer baan u qumanay labada waa laba laba wiil wajeer kasoo wajeer wajeer ka imaadeen wey ma garata marka arrintan saame saameyn wey bay horta ree wajeer ku yeelatay macalimiin baa wajeer wixii dhacdooyinka wajeer ka dhacay waxaa kamid ahaa macalimiin u dhashay kenyaanka kale oo wajeer ka shaqeynaya ayaa lagu dilay laba jeer saddex jeer malaha wajeer marka tacliimtii iskuullada ayay waxweyn ayay waxweyn u dhintay macalimiintii waata ay wada qaxeen hata natiijada casho dhaweyd natiijadii natiijadii imtixaamaha iskuolka iskuolka dhexe secondaryga iskuolka hoose kulli si weyn si si weyn bay wax nooga dhintay marka saameyn weyn bay nagu haysaa hadda arrinta da daraad markay dhacday waxa dadka cabsi cabsi cabsi badan baa soo gashay maxaa yeelay askar badan baa habeenkii magaala lagu soo daadiyey wareegeyso marka cabsi cabsi baa jirtaa cabsi cabsi cabsi baaxad leh ayaa dad ayaa ayaa dadkii haabsaday ma garat wa waa gartay profesor cabdiwahaab waxaan rabaa inaad wax ku darto inkastoo nairobi uu qaraxan ugu dambeeye ka dhacay haddana dhibaatadu waa kusoo noqnoqotay dadka soomaalida ee ku dhaqan gobolka waqooyi bari kenya oo iyagu joogtay u noqotay dareenkooda adigoo ka turjumaya maxay maxay isleeyihiin waad uga bixi kartaan dhibkan idin haysta horta walaal waxa weeyaan inta badan waxaan waxaa waxaa dabada ku waxa loogan ideology weeyaan qof waa dili kartaa laba ruuxna waa dili kartaa kooxna waa dili kartaa laakiin ideology inaad diso muddo badan bay qaadanaysaa marka mushkiladdu waxa weeyaan dhalinyaradan yararka ee ku biiraya kooxahan xagjirka ah ayaa waxaa loo baahan yaha dowladda iyo culummada inay xil iska saaraan culummada waxaa loo baahan yahay in in empowerment in empower gareeya loo baahan yahay ama awood loo yeelo oo marka waxa weeye culummada yani waaweyn ay ka hadlaan oo macnaha dadka ay wacyigelisay hadda inankan uu sheegay ummadda dadka la wacyigeliyo masaajidaha laga wacyigeliyo yacni waxa weeyaan diinta saxda ee islaamka inaysan sidaan ahayn in qof la iska laayo ama qof la dilo ama yani mujtamac lagu xadgudbo yani waxaas oo waxaa waa xil saara culamada saara weeyaan waxaa badaa doorka culamada inuu maqan yahay muddaa maartay waxaan ay dowlad ahaan in loo jibiyo ayaa marka u horeysa habboon tan labaad waxa weeyaan dadka soomaaliyeed ee gobolka ku nool dhibaato fara badan ba haysata dadka yani kooxihii securityga uma fiicna oo uma turayaan oo waxaa leeyahay ashabaabka idinka idinka inka soo baxeen dadkii kooxdii argixisaan dadka way ilaayinayaan marka waxaa wanaagsan in wada shaqeyn rasmi ay yeeshaan yani waxaa wey wadanka adakeysid tuulo kasta wuxuu leeyahy jiefkuu leeyahay hadda wadanka tanzania iyo wadanka uganda wadanka layihahdo wadanka la yihahdo ethoobia inta badan waxaan kama dhacaan waxayna ku dhicin wax kale maahan shicibkii dalka deganaa iyo laamihii ammaanka ayaa wada shaqeyn rasmi ka dhexeeya wadankan tanzania hadda waxa weeyaan hadda kusoo sheegayay waxa weye tobankii qofkood waxa weye dadka jidka jiiraanka waxaa loo sameeye toban toban loo sameeyey tobankii qofood maa qofka maanta soo gala way ogaanayaan dadkii imaaday dadkii imaaday haddii uu yahay wiil ay reerka dhaleen waxa leeyahay halkaad kasoo jeedaan maxaad socotaa cidaad socotaa leeyahay marka waxaa loo baahanya marka dadka shicibka ee ku nool gobolka waqooyi bari ku nool ee dhabka u haysto waxa waxa geysaha inta badan ay ugeeyaan carruurta ay dhaleen weeyaan hadda carruurtan hawsha fuliyey ee maanta yani hawka hawgalka ka ka sameeyey magaalada nairobi waxa weeyaan soomaaliya kama iman waa dhalinyadii waxa weeyaan inta badan waddanka ku dhaaftay weeyaan ee maskaxdooda la rogay ee ideolojihaan la qabday weeyaan marka in dalku ama shicibku micnaa waxa weeyaan iyo culummada iyo dowladda iyo dadka caadiga ah micnaa ay kaiyo xataa macaliminta secondaryga kuwa primaryga xataa college level in micnaha laga shaqaysiiyo ee loo dhalinyarada la fahamsiiyo yani inaysan ideology ideology ideology qaldan u yahay diinta islaamka uusan shaqo ku lahayn habeerateen habeera diinta uusan shaqo ku lahayn marka taa marka waxay keenaysaa marka dad dhalinyaro fara badan oo ku biiri lahaa in micnaha waxa weye ay ka haraan waxaa kaloo inta muhiim ah in dadka dhalinyarada shaqo loo sameeyo inta badan qofka marka fofo ka baxa ama islaan aid ka baxa yani waxa weeyaan shaqo hore kama helaya wadanka shaqalaan bahdi baa ka jirta taa marka waxay keentay marka in dadka dhalinyarada shaqalaanta marka ay ku biiraan kooxahan xagiiska ay ku biiraan ideolojiyaan ugu biiraan ama dhaqaale urhaadsadaan ama nolol ay urhaadsadaan marka dowladdan waxaa loo bahan marka inay shaqo abuur samaysa maarata ayadaa shaqo abuur ku samaysa collejyada micna waxa weeyaan vocational training collegeka micna in la sameeyo yani waxa weeyaan dhalinyarada lagu mashquuliya ama habartaana micnaha yani electricity ama kabakri habartaana ama waxa markaa lagu mashquulin hadow ay nolol ka heli karaan in la keena taana runtii waxa weeyaan waxyaabaha dowladda xil saaran weeyaan cabdisalaam waxaa tahay nin dhallinyaraha oo gobolkii ka soo jeeda aragti ahaan maxaa looga hortegi karaa ay kula tahay weerarada noocana iyo al-shabaabkan xuduudda kasoo gudbaya dadka gobolku maxaa aragti ahaan ay qabaan ugu horreyntii waxaa la rabaa horta in la sameeyo wacyigelin fara badan oo dhanka mujtamaca ku nool gobolka waqooyi beri gaar ahaan guud ahaana kenyaanka oo la ogeysiiyo arrinta ammaanka iyo sugitaankiisii iyo nabadda qiimaheedii laga wacyigeliyo ka labaadna in wasaaradda tacliinta iyo dowladda kenya ay la yimaadaan arrimaha khuseeya in dhalinyarada training fiican loo qabto si fiicanna wax loo baro wax loo fahansiiyo waxaa kaloo loo baahan yahay badanaa markii waqooyi bari laga hadlayo shaqo la-aan ba-aan ayaa jirta in shaqo la-aantaas ba-aanna la adresgareeyo tan kalena hadda waxaa bilawday in dadkii daraad waxay sameeyey dad kasoo jeeda gobolka dhexe ayaa ku jira arrintaasna bal lasoo daraasiyo daraasan la keeno qaabkii ay dadkan ay dadkan ushaqeyn shaqaysiinayaan lasoo ogaado taasna waxay u taallaa wakaaladaha ammaanka iyo guud ahaan wadanka tan ugu dambeyso in la horumariyo bulshada si ay ninkii cusuban oo soo dhexgalo iyo qaabka la tacaamul lahaayeen iyo waxa loo yaqaano yumbakumi initiative oo ah in toban toban guri dadka laisku xiro dadkaas tobankaas markay inkastoo ay leeyihiin leader leaderkaas galab kastana information ay u keenaan chiefkana ay war u keenaan community naftood israeliyaan ahamiyadda ammaankana la tuso wacyigelinta guudna la wado arrinta shaqla-aantana laga hadlo tan kalena waxaa way udhexayso yani wada shaqeyn ay udhexayso hay-adaha amniga kuwa kenya iyo kuwa soomaaliya ay wada shaqeeyaan oo oon u malaynaya inay jirto tan kalena waxaa weeye xataa muasasaadka diiniga hadday noqdaan masaajidaha hadday noqdaan madaarista hadday noqdaan iskuullada barnaamij oo mataqaana oo wacyigelin laga sii bilaabo caruurta looga sheekeeyo looga hadlo dhibaatadan argagixisada waxay tahay looga sheekeeyo si ay ay ay uga uga uga baxaan taasna waxay rabtaa in wasaaradda tacliintu ay keento dad loo yaqaano counseling and guidance ama dad oo dadka wax u sheego oo qanciyo la keeno iskuullada ay tagaan arrinta wacdi bisminaha qancin waayo dadkaas la qanciyo oo aroortana loo sheego loona sheego hababka ay dadka ay ku qataan iyo meelaha ay mariyaana loo sheego taas unbaa looga fakan karaan umalaynaya intiinii laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka aad gadaal uga soo biirteen waxaanu idi xusuusinaynaa inaad dhegaysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo jimco walba ka baxa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga barnaamijku wuxuu toddobaadkan ku saabsan yahay weerarkii lagu qaaday hoteel ku yaala magaalada nairobi iyo guud ahaan weerarada al-shabaab ay ka filayso kenya ha ugu badnaadaana gobolka soomaalidu ay degan tahay ee waqooyi bari kenya cabdisalaan haddaan su-aal kale mar kale idin dhex dhigo adigiyo abdiwahaab oo maadaama aad arrimaha gobolka ka faallootaan waxaan rabaa inaad weydiiyo ciidamada kenya la dagaalanka argagixisada ama booliska ha noqdaano ama militariga ha noqdaano nooc walbo ay yihiin dad baa su-aal gelinaya awoodda ay u leeyihiin inay al-shabaab ka hortagaan ama ay weeraraan oo kale tusaale waxay soo qaadanayaan saacadihii badnaa ee ay ku qaadatay inay soo afjaraan weerarkii ka dhacay hoteelkan dusit d two shak telag ayaa laga qabaa in ciidamada kenya ay u diyaarsan yihiin ka hortagga argagixisada noocan oo kale mareyntii horta ciidamada kenya dhowrkii sano oo lasoo dhaafay wax badan ayaa isbedelay koley waxayna ka muuqataa weerarkii dhacay talaadada isla waqtigii gaaban ay kusoo kusoo koobeen iyo dadka dadka fara badan oo isoo badbaadiyeen oo loo qiyaasanayay in todoba boqol iyo waktiga ay meesha ku gaareen inkastoo meesha ay tahay meel aada mashquulo ah oo trafic jam fara badan uu jiro laakiin ciidamada islamarkiiba ay gaareen dad lagu qiyaasa todoba boqol ay soo badbaadiyeen arrintana waxay kusoo xireen saacada ayay kusoo xireen taas marka waxay kutusinaysaa dhanka tababarka iyo la tacaalida arrimahan oo kale in training fara badan ay qaateen oona ayna heegan ugu jiraan oona ay soo dhameeyeen kan labaad aan sheegaya waxaa weeye markii laga hadlayo dhanka sirdoonka waddanka kenya waddanka ugu afrika ugu horeeyo waxyaalo badan ayay ka yaqaanaan oo ay la socdaan marka isbedel badan ayaa ka jira inkastoo marmar la dhaho marka la joogo xuduudaha iyo dhinacaas waqooyi beri habacsanaan ayaa ka jirta taasna waxaa lagu fasiri karaa logistic ahaan meeshii wax ka dhaceen iyo iyo ciidamada meesha jooga inay kala fog tahay masaafada kala fog taas waxaa keeni marka in responka ama ama ama response uu uu wakti dheer uu qaato sidii gaarasa camal taasna waxaa waa waqt masaafadii kala fog iyo means of transportka oo logistic ahaan iska iska culus laakiin waxaad moodaa in ay dhanka waxqabadkoodii iyo qaabka ay wax ula tacaalayaan iyo wax dhan isbedeleen haddii aad xasuusato westgate waxay qaadatay dhowr maalin aya qaatay inay arrintaas ay kusoo xasmiyaan laakiin tan dambe waxaa weye wakti kooban ay kusoo kusoo kusoo koobeen
ayuun wada maqlaysaa waa ku maqlaya hadda si fiican si fiican baa ana ku maqlaa waxaan rabnaa in su-aashu waxa socday aan ka hadlaynay falanqaynaynay awoodda ciidamada kenya ay u leeyihiin ka hortegidda argagixisada ama marka sidan oo kale ay hotel ama meel galaan inay durbadiiba howl ka qabtaan dad baa shaki gelinaya hanaanka ciidamada kenya ay u wajahaan argagixisada adigo aragtidaada wallahi ciidan ku filin tababar ku ciidan tababarle ku filan wuu jiraa laakin waxa weeyaan nad inay waxaa qabaa inay inay awood uleeyihin awood ay uleeyihin sida wadamada kale ay ay aga aga aga hortagi karaan ka hortag fiican inay leeyihin sidii wadamada kale way qabaan laakin waxa marmar coordinationkooda isku xirkooda ayaa marmar yaa dahaa laakin mar hadday si fiican isku xirmaan wax wax bay ka qaban karaan baan yaa ma haystaa ma garat marka sida cabdisalaan iyo profesor cabdiwahaabba ay sheegeen waxay leeyihiin waxyaabahan argagixisada kenya ka dhacaya waxyaaba badan oo u sababa oo salka ay ku hayaan baa jira shaqala-aanta dhibaatooyinka dadka gobolka waqooyi bari kenya ay ka cabanayaan kayaanka kaliga laftirkooda meelo badan oo gaajo iyo dhibaato ay ka jirtaa ka jira marka waxay leeyihiin in wax laga qabtaa weerarada argagixisada waxa ka horeeya in waxyaabaha sababi kara oo dadka argixisada ku biiraya loo sheegi karo in marka hore laga hortago aragtidaa ma qabtaa ha waxaad jirtaa horta waa midooda dhalinyarada horta waxaan caqiido wey caqiidada waxaa haboon in maaragtay dadka fikirka xaqiidka ah ayaamahan sidii hore sanooyinkii hore hadda way ka duwan yihiin wacyigelin badan baa la geliyey sidii hore oo lagu daarin jiray nimanka dhalinyarada maanta ma jirto way ka soo reynaysa asaan asaan arkayo in wacyigelinka lasii beriyo shacabkana waxaa looga baahan yahay inay wada shaqayn la yeeshaan laamanka amniga ee wadanka ka shaqeeya wada shaqaynta waa marmar yaa waxaad moodaa maaragtay in maaragtay ay si laga rabay si laga rabay wada shaqaynta ay u soconi marka waxaan qabaa arrinta ugu weyn oo maaragtay waxaa keena waa waa xagjirnimada wey xagjirnimadana hadda dhowr intaas wacyigelin baa dhacday shaqa la-aantan hadii dawladda waxyaala barnaamij badan oo shaqa abuurisi iyo iyo maaragtay in la shaqogelay dhalinyarada ay wada waa jiraan laakin waxa weeyaan wax walba waxa ka weyn wada shaqaynta laamaha amniga iyo shacabka in la kordhiyo in kalsoonida shacabka iyo laamanka ammaanka iyo askarta in la in la kubciyo la dhiso oo maaragtay kalsooni fiican meesha ka dhalato magarad hadda waxaad moodaa nimankan hadda argagixisada inay bedeleen tactikooda inay yar bedeleen oo soomaalidii awal ay isku ay ku tiirnaansin jireen hadda ay ka wareegayaan oo dhalinyarada kale qabaayilada kale ee kenya ku nool bay hadda ay ku howlan yihiin oo hadda dadkii hadda talaadadii weerarka qaaday waa dad kasoo jeeda gobolada dhexe ee soomaalida way ku yiriin marka waxaad moodaa marka marka soomaalida inay sidii hore ay ku een waxaa la dilayna waa soomaali hadda cashe daraad markii nimanka la laayay wiilasha hadda aan qalaabana wiilkan awoog waay meeskoodii soo soo qaadashadii meeskii waa waxaa lagu waxaa la yidhi waa in la baaraa oo d n a laga qaadaa oo waxyaala badan meeskii hadda dadka cariiri bay guuliyeen mees soo qaadashadii dadkii waa lagu cariiriyey maadaama waa dad soomaali ah cabdisalaad kelimadaada ugu dambaysa adiga ugu dambeyntii waxaan kusoo koobi karaa in dhaqaalaha fara badan kauntiyaashu ay qaataan lagu isticmaalo kor u soo qaadista nolosha dadka ku nool gobolka waqooyi bari gaar ahaan dhalinyarada iyakoo la siinayo training xagga capacity building loo loo fududeynayo jaamacada laga bixinayo iskuullada wax lagu baraayo iyo kolejyaasha iyo in marka la shaqaalaysiinayo aysan dhacin isjeclaysi ama isqabilaysi aysan dhacin si dhalinyarada ay u dareemaan in gobolka ama hadday joogaan mandera hadday joogaan gaarisa u dareemaan wadanka inay leeyihiin sababtana waxaa waye dadka mar walba waa arrimahaas ku dhaqaaqo waa dhalinyaro waay dhalinyarada marka laga siiyo budgetka waxba marka waa inay lacagtaas fara badan oo loogu talagalay in tacliinta lagu sameeyo ka training loogu sameeyo ay dhalinyarada geliyaan wacyigooda kor u qaadaan shaqana ay u abuuraan marka waxaa la rabaa in dadkaas masaakiinta oo hoos ku jiro yeli markood fursad la siiyo si ay contractashu qaataan shaqo u qabtaan iyadoo aan la kala jeclaysanaynin oo qabiila loo kala qaadaynin loo arkayo dhalinyarada gobolka amaama countigaas inay yihiin si ay uga faa'iidaystaan khayraadka waddankood yaallo si ayna uga uga uga uga leexdaan inay ku biiraan kooxaha argagixisada oo dhibaato badan ku haya caalamka gaar ahaan waddankani kenya intaas ayaan kusoo koobi lahaa aysan noqonin dad daawanayo waxa dhacayo waxa dhacay korkaada ay ku dhacayaan wadankaada ay ku dhacayaan dastuurkana wuxuu sheegayaa muwaadinka waajibaadka saaran inuu wadanka ilaaliyo dhibna ka ilaaliyo mas-uuliyaadka saaran ay kamid tahay wadanka inaad wax ka qaadato maaha waa inaad wax siisaa wa garta waa mahadsanta cabdisalaan profesor cabdiwahaab waad maqlaysaa wanaagsan waxaan rabaa laba su-aal inaan kuweydiiyo maadaama qadku kaaga go-ay su-aasha hore waxay tahay waxaan isweydiinay oo aan falanqaynay awoodda ciidamada kenya ay u leeyihiin inay ka hortagaan argagixisada ama in marka ay weerar sidan oo kale geystaan oo hotel sidan oo kale ay galaan awoodda ay u leeyihin inay durbadiiba keligood ka saaraan oo ay wax ka qabtaan waxaana taa keenay shaki dadka qaar ay ka muujinayaan oo ay leeyihiin waxa howlgalkii ka dhacay hotelka ku yaalla magaalada nairobi waxaa ka qayb qaatay ciidamo britisha iyo kuwo maraykana iyo kuwo ajnabi ah marka awood awoodda ciidamada kenya ee la dagaalanka argagixisada intay la egtahay wala waxa weeyaan waxyaabaha imanka dhacaya meelkastay ka dhacaan waxay ka dhacaan wadanka turkiya ka dhacaan ankara ka dhacaan oo istanbul bay ka dhacayeen midda kale waxa weeyaan ciidanka kenya yan sanadihii hadda aan soo dhaafnay shantii sano ugu dambeysay yani aad baa loo taleeginayay aad baa loo dhibsayay inay yani u diyaar garoobaan in meelaha yani ay la tacaalaan nimanka argagixisada inta badan hadda waxaa la sameeyey ciidan isku dhaf ah oo militariga iyo maratay boliiska iyo maratay yani intelligenceda isku jira oo macnaha yani si si gooni loo tababaray oo macnaha loogu tababaray keli nimanka argixisada tacaalan oo antitala unit alla antitala unit oo si gooni loo tababaray maaragtay marka waxa weye inta badan waxa weye hadda tababar xoog ayaa lagu hayaa taas oo mid weeyaan midda kale argixisada inlaska kaashado caalamka waa heshiis baa lagu yahay malaynaya soomaaliyada kasabantaas inay joogaan oo macnaa wax kale isma jooga inay la tacaala argixisada la tacaalaan marka in la arkay yani dad technical oo macnaha runtii yani la talina ciidanka ciidanka kenya la talinayo oo macnaha meesha macnaha weerarayo wax hadda la qiribsan karaa wax yani oo macnaha dhihi kara ma ahan ciidankiiya keliisa aad bay hooseysaa taa taa taa dhab ma ahan maxaa yidhi ciidanka kenya inta badan waa dad professional ah waa professional waxaa soo la jeedsaweeyaan oo lasla train gareeyey oo yani runtii yani aqoon aqoonti leh oo yani technical know-how leh marka laakiin laakiin argixisadu maahan yani ciidan aad aad ka hor imaanaysid oo micnaha la dagaalanaysid maaha waxa weye waxa weeye unteam force wey waa ciidan aadan arkaynin weeyaan waa ciidan aadan arkaynin oo intelligence gathering kali u baahan marka xagga tababarka ciidanka iyo tayeyntiisu way sanadahan bu way socotay runtii aad bay u socotay waxaan rajeynaa waanta keentay runtii muddo in laga naftay in muddo laga naftay inay keenta caasimadda inaysan weerar badan ka dhicin saas tamid weeyaan ugu dambeyntii profesor cabdiwahaab maxaad kusoo xiri lahayd doodeena oo gabagaba ah walahi waxaan kusoo xiri lahaa horta inta dhimantay allahu naxariista laakiin waxaan leeyahay ciidanka iyo shicibka waa inay soo shaqeeyaan waa in hadda ad arkeysaa wejiga labaad ee runta nimankan waxa weeyaan inta badan hadda ragga weerarka geysanayay waxayaan rag aan soomaali ahayn bay ahayd oo micnaha waxa weeye oo micnaha yan qowmiyadaha nala degan ama waddankan aan isku leenahay ka tirsan taana waxay keentay marka in yani waxa weeye ay dhex galeen oo ay runtii ay ay dowladyaan u dhex galeen oo marka ay kasbadeen marka waxa indhaha lagu hayaa waxa weeyaan nimankan inaysan yani geysan dhibaato hor laysan geysan dowladdana waxaan oran lahaa inta badan waa argixisada micnaha dadkay dhacaan dad noo xira ama micnaa maxkamad loo geeyo inta badan ma aragno inta badan ma aragno markaad fiiriso argixisada umka ka dhacay waxyaaladan dowladda lagu adeena ay kamid tahay yani cidda falka geystay kuwa dintimo kuwa ka dambeeyey ee finance gareeyey ee micnaha yani facilitation sameeyey dowladda waxay sharciga la degso weeyaan maxaa yeelay dadkaa sharciga geliyeen isla marhaantana waxa weeyaan waxay been ugu dhaceen maarta waxay waxay waxay galaabsadeen nolol dad dad dad meeshiisay galaabsadeen weeyaan marka dowladda waa inaad shicibka qancisaa dadkii waxaan ka dambeeyey ciddii faasahashay iyo ciddii waxaan geystay kulli in maxkamad la keeno weeyaan waa in la helaa dad maxkamad loo saara arrintan oo maaragtay lagu loo loo xukumo in la helaa weeyaan cidda micnaa waxa yani dhaqaale ku bixisay cidda micnaa waxa weeyaan u sahashay cidaad hubka cidda hubka soo gelisay waxaas idin afartan wiil oo qoryaha watay meesha ku dhintay keliya maaha waa in maxkamadda soo saaraa weeyaan waa in maxkamadda yimaadaan oo cadaaladda lahor keenaa midda maanta dowladda loogu fili taas weeyaan waxaan siinayaa cayuun baan siinayaa kelimadaada ugu dambaysa wallahi waxa weeyaan waa ayaan dar horta waa nasiib daro weli hawshan inay weli socoto nimankaa dhalinyarada meelo badan baa hadda yaaweela laga soo qaadhaya waktigooda inuu dabaadsiya baan umalaynaya laakiin waxaan doonayaa un inaan midda keliya hadda waxa weeyaan cilada keliya hadda waddanka haysta waxa weeyaan nimanka sirdoonka kenya waa inay waa inay laba waa inay laba jibaaraan dadaalkooda dadka soo gelaya iyo iyo habkan iyo maaragtay la socodka la socodka nimankanayto nimankanayto ma nimankan wax baabi'iya inay la socodkooda wixii ay kordhiyaan oo sirdoonkooda ay ay ay laba jibaaraan baan doonahayaa sidaasaan kusoo koobaya magaran aad iyo aadaa umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa wakhtigaaga waay waa adaa mudan adaa mudan intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegaynay qaraxii talaadadii ka dhacay magaalada nairobi dalka kenya iyo guud ahaan qaraxyada iyo weerarada al-shabaab ay ka fulayso waddankaasi kenya barnaamijka waxaa ka qayb gelayey brofesor cabdiwahaab cabdisamad oo ka faallooda arrimaha gobolka iyo geeska afrika iyo cabdisalaan aadan maxamed oo isna ka faallooda arrimaha kenya labaduba qadka taleefanka ee magaalada nairobi ayay barnaamijka kaga qayb gelayeen magaalada gaarisa waxaa barnaamijka isagoo ku sugan nagala qaybgelaya cabdiraxmaan maxamed cabdulle oo loo yaqaano cabdiraxmaan cayuun oo ah guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka waqooyi bari kenya intaa barnaamij midka la mida ku kulmaynana dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadkaanu intaasi ku dhaafno markana ku soo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa isku raacay in shan iyo toddobaatan kormeere loo diro dalka yemen gaar ahaan magaalada dekadda leh ee xudayda si loo ilaaliyo xabad joojinta ay labada dhinac kala saxeixdeen qaramada midoobay ayaa guddi gaara u saartay heshiiska xudayda kaasi oo sii shaqaynaya muddo lix bilood ah waxaana weheliye khubaro uu horkacayo jenaraal u dhashay dalka holland danjiraha britain ee qaramada midoobay karen piers ayaa sheegtay in guddidan ay muhiim u tahay heshiiskii stockholm ay labada dhinac ku kala seexdeen bishii hore
waxaan rajaynayaa marka la geeyo guddidan inaannu bilaabi karno in horumar laga sameeyo dhulka arrintan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo ay jiraan dadaallo caalami ah oo la doonayo in lagu xaliyo xiisadda dagaal ee ka jirta yemen sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri oo ka tirsan jaamacadda al axqaaf ee dalka yemen
xaramo xadabada yeman hadda waxay marayaan saddex wejin shir baa hadda ka furmay dalka jordan oo lagu dhadhaxaadinayo kooxada xuutiga loo yaqaanay midooda yeman shirkaas maxaledkiisu wuxuu yahay in maxaabiisii lakala qabsaday in la isku celiyo shir labaad ayaa hadda ka socda asna sarmalka taas marka hadafkiisu wuxuu yahay asna in lagu faa'ido laguna bixiyo caawinaad dawli ah oo beesha caalamka ay dulmad xagga caawinaada ay siiso dalka yeman oo dhibaatooyin xagga bini aadamnimada ay ku jiraan waxaa kaloo ugu cusbaa hadda dhawaan soo kordhay in shir deg dega ay yeesheen golaha ammaanka ayna ka yeesheen go-aan ay soo balandhariday dalka britishka oo ay rabtay in lagu diro yeman loogu diro toddobaatan iyo shan ergo oo kor ka ilaadaysa nabadda yeman gaar ahaan gobolkan la yaqaano xudayda oo hadda la rabo in la geeyo ciidan lagu kala qaado ergey ilaalisa nabad ilaalinta gobolkan xudayda iyo degada oo ah meel muhiima marka kuwaasaa ugu dambeeyey dagaalka ka socda yamanta iyo duqaynta ay diyaaradaha isbahaysigu uu sacuudigu hogaamiyo ay geysanayaan iyo weliba xidhnaashiyaha dekadda weyn ee xudayda ayaa xaaladda nololeed ee dalkaasi ka dhigtay mid aada u adag sida uu faahfaahinayo doctor xasan albasri wallahi dagaalka hadda wuu saameeyey saameyn balaaran dagaalkaa jirta degadan hadda xirintay xudaydana ilaa labaatan milyuun baa ayaa u dhoolin jiray gargaar iyo wixii ganacsi iyo balaaca ah halkaa markay xirintana wax hadda la helo waa un gacan yara ka timaada imaaraadka iyo sacuudiga iyo meelo kale marka dadku hadda xaaladoodu waa bariga dhexe marmar difaac ayaa la helaa gargaar go-ani laho ay qaliro oo asna amaankiisa aan aada loo sugi karin dadkii lagu talagalay aan la siinayn dhaawacyadiina way fara bateen dadkiina elbohooda ku xiran yihiin daawooyinkii loo baahnaana lama helo dadka waxa weeye waxaa dadka ugu badan ka imaanaya waxa weye dulidihii oo xiran iyo labooradii marka badeecadina sicibkeedii aada buu ukacsan yahay marka waxaan dareemaysaa in dagaalka yeman uu yahay dagaal dhaqaalaha iyo ganacsiga yeman la degay marka dadkuna waa dad ku nool hadda gargaar goboleed
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu hidil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo intaan dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgeliyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen barre ayuu ahaa oo barnaamijkii amuuraha islaamka nala socodsiinaya dhegeystayaal markana haddii aynu dib ugu laabanno wararkeenii caalamka waxaa ugu waaweynaa wararka ka imaanaya gobolka baay ee soomaaliya ayaa sheegaya in maanta uu dagaal xoogan dhex maray ciidamo ethoobiyan ah iyo maleeshiyada ururka al-shabaab dagaalkan ayaa ka dhacay meel u dhow tuulada daynuunay oo u dhexaysa baydhabo iyo degmada buurhakaba kadib markii maleeshiyada al-shabaab ay jidka u galeen kolonyo ciidamada ethoobiya ah oo ku sii jeeday dhinaca magaalada baydhaba qaar ka mid ah dadka deegaanka oo ay v o eda la hadashay ayaa sheegay in dhimasho iyo dhaawacba uu jiro islamarkaana ay arkeen ugu yaraan laba gaadiid ah oo gubanaya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in uu ayaa la sheegay inuu ku amray qareenkiisa inuu aqalka koongareska maraykanka uga been sheego dadaallo uu doonayay in daar loogu magacdaray trump tower uu uga dhiso magaalada moscow ee dalka ruushka warbaahinta basvid news ayaa sheegtay warkan iyada oo soo xiganaysa laba sarkaal oo ka tirsan hay-adaha sharci fulinta maraykanka eelawareediyo ayaa waxa ay u sheegeen basvid news in qareenkii hore ee trump michael cowen uu u sheegay robert muller oo baaraya faragelinta ruushku ay ku sameeyeen doorashooyinkii maraykanka in madaxweynaha uu ku amray in uu ka qariyo koongareeska la macaamilkiisa ruushka xilliga cowen uu shaaca ka qaadayay arintan ee la xiriirta dhismaha daarta trump tower ayaa waxaa donald trump uu ku guda jiray ololihiisa doorashada waxaana marar badan isagoo hadlay uu sheegi jiray inaanu wax xiriir ah la lahayn ruushka
mahadsanid axmed guud ahaan idaacaddeenii galabnimona dhegeystayaal waa naga intaa intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono saacadda afrikada bari xaggeena markay tahay toddobada habeennimo waa v o a oo idinla nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene Rand.